you strong. And this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanme waa duhurnimo salaasaha taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha ogas sannadka laba kun iyo labaatan haatanna saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo badhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdicakiin maxamuud shuruuc qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda orodyahanno soomaali ah oo magaalada nairobi ka wada diyaargarow ciyaaraha olombikada adduunka ee sannadka dambe tusaale ahaan waxaa soo socota olombikadii baa soo socota waxay dhacaysaa labada kun iyo labaatan iyo kooda waxay ka dhacaysaa tokyo marka kaasaan isku diyaarinaynaa annagoo fursad u haysana wadankan sharciyaal qaxootiyahaan ku joognaa wadankana maadaamuu yahay wadamada lagu train gareeyo orodka loogu talagalay waxaad sidoo kale aada barnaamijka ku maqli doontaan ururada dhallinyarada galdogob oo magaalada ka sameeyey wacyigelin ku aadan ka hortagga xanuunka covid nteen kaalmihii heesa ayaa dhegaystayaal iyaguna aan intaan idaacadda ku guda jirna ka madhnaan doonin sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo haysa falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwa munaasabadda xisbiga jamhuuriga ay yeelanayaan ayaa bilaabatay xalay si loogu maamuuso madaxweyne donald trump kulanka xisbigiisa jamhuuriga waxa ay ku dhawaaqeen dib u doorashada madaxweyne trump waxaana gebagabada munaasabadii xalay uu madaxweyne donald trump xakamaha ka gooyay weerarada afka ah ee uu ku qaadayo ninka ay tartamayaan ee xisbiga dimuquraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee mareykanka joe biden taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa u magacaabay trump isniintii shalay inuu noqdo musharaxooda afarta sano ee soo socota madaxweynaha mareykanka oo waxyar kadib magacaabistaasi kasoo muuqday goobta kulan weynaha xisbiga jamhuuriga ee charlotte ee north carolina waxa uu ugu yeeray doorashada nofembar saddexdeeda doorashadii ugu muhiimsanayd taariikhda wadankeena waxa uu ku dooday in wadiiqada keliya ee ay dimuquraadiyiintu ku guuleysan karaan ay tahay in ay doorashada musuq maasuqaan hadalka madaxweyne trump ee isniintii xalay ayaa noqonaya habeenkii ugu horeeyay ee afar habeen oo xiriira oo uu qorsheynayo inuu khudbada jeediyo waxaana khudbooyinkaasi badankooda ay noqonayaan kuwa aysan dad joogin oo hawada uun la marinayo munaasabadan oo ka kala dhacaysa magaalooyinka charlotte iyo washington ayaa waxaa khamiista lagu soo afjari doonaa khudbadii uu madaxweynuhu ku aqbalayay dib u magacaabista xisbigiisa waxaana uu ka jeedin doonaa aqalka cad iyadoo malaayiin caruura ay iskuullada dib ugu laabanayaan ayaa hay-adda w h o waxa ay soo saartay talooyin ku aadan xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu xirto si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus hay-adaha caafimaadka adduunka ee w h o iyo hay-adda sanduuqa caruurta u qaabilsan qaramada midoobe ee unisef ayaa talooyinkoodii ugu dambeeyay waxa ay ku saleeyeen da-da caruurta waxaana ay soo jeediyeen in caruurta ka yar lixda sano aysan xiran maaskaha ama marada afkaysanka lagu xirto caruurta ay da-dooda u dhexayso lix ilaa iyo kooiyo toban jir ayaa lasoo jeediyey in ay xirtaan maaskaha waxaana ay khubarada caafimaadku ugu yeereen maareyn loo eegayo heerka khatarta waxaana ka mid ah in loo eego xaaladaha bulsho iyo dhaqan awoodda ilmaha ee ah inuu xirto maaskaha iyo saameynta ay maasku uu ku yeelan karo xaalada maskaxeed iyo xanuunada ay ilmuhu qabi karaan caruurta ka weyn labiyo toban jirka ayaa la sheegay in markaasi loola dhaqmo sida dadka waaweyn oo laga doonaya inay xirtaan maaskaha inkastoo caruurta xanuunkani uu ku dhacay iyo dhallinyaraduba ay badankooda qabeen calaamado yar oo fudud balse waxa ay xanuunkan u gudbin karaan dadka waaweyn
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysay waxaan ku bilownay magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya waxaa tababaro dhinaca orodka heer caalami ah lagu siinaya dhallinyaro soomaaliya oo loo diyaarinaya ka qaybgalka tartamo heer gobol iyo weliba kuwo caalamiba ah dhallinyaradaasi ayaa sheegay inay qabaan baahiyo dhanka qalabka iyo weliba adeegyada asaasiga ah oo ay u baahan yihiin haddaba waxaa dhallinyaradaasi magaalada nairobi kula kulmay waryahayaga khadar maxamuud xareed dhalinyaradan oo markii hore ku noolaa magaalada nairobi ayaa hadda bilaabay inay ka mid noqdaan dhalinyarada ciyaaraha orodada amaba olombikada ku matalaya qaranka soomaaliya iyagoo taageero ka helaya safaarada soomaaliya ee magaalada nairobi waxaana ay dhalinyaradan oo isku diyaarinaya inay soomaaliya ku matalaan tartanka olombikada ee sanadka dambe ayaa waxa ay tababarada ay wada qaadanayaan wadamo kale oo ka tirsan qaaradda afrika cabdifataax aadan xasan oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa sharaxaya tababarada ay ku qaadanayaan magaalada eldoret ee dalka kenya wadankan waxaan u joogaa hadda adiga qaxootiyahanan kusoo gala markii hore haddana weli qaxootinimon ku joogaa sharciyaashan ku jooga waa qaxootinimo orodka baan hadda kamid ahay dhalinyarada orodaan ka mid ahay marka waxaan u joognaa dee inaan train garayno oo orodka ka qayb galno oo haddana hami wuxuu noogu jiraa inaan wadankeeni aan u orodno marka orod ciyaaraha orodada ladiin tababaraya ladiin diyaarinaya ha hadda tusaale ahaan waxaa soo socota olombikadii baa soo socota waxay dhacaysaa labada kun iyo labaatan iyo kooda waxay ka dhacaysaa wadanka tokyo marka kaasaan isku diyaarinaynaa annagoo fursad u haysana wadankan sharciyaal qaxootiyahaan ku joognaa wadankan maadaamuu yahay wadamada lagu train gareeyo orodka loogu talagalay oo dad badan oo orodyahanana kusoo baxeen kasoo baxeen annagana hadda waxaan u joognaa inaan train gareyno aan sifa aan magaceena iyo dalkeenna iyo iyo iyo diinteena baan kor ugu qaadno magaca orodka marka ma waxaa tihiin dhalinyaro halkan ku nool oo halkan lagu ogyahay oo dowladda soomaaliya halkan ay ku og tahay mise dhowaan baad ka imaateen dalkiio halkan tababar baa laydin keenay wallaahi dhalinyarada hadda inta joogta way kala duduwan yihiin nibasiibuu ku joogaa haddaan kasoo qaado aniga ahaan macnaha wax badana wadankan joogaa haddana dowladuna adiga hadda waana ka warqabaa tusaale ahaan hadda safaaradda naga warqabta waxaan u joognaa inaan train gareyno annaga maadaama ka helin hadda garab ka helin safaaraddii soomaaliya dalkeena rabna inaan u orodno marka ka waran aad u qaybtay qaabilsan tahay orodka ani waxaan qaabilsana ordaa kun iyo shanta boqol iyo shanta kunba labadaasaan ordaa shanta kun iyo kun iyo shanta boqol baan rabaa inaan ordo waa horeyna waa u orday labadaas waaye marka hadda orodkayga marka halkee lagu ordaa halkan oo tababarka idin kaga socdaa wallaahi hadda laba meelood aan kula train garaynaa haddaan nahay tiimka hadda oo nairobi jooga waxaan kula train garaynaa ngong meel dhaho kijado ka midana waa ku train garaynaa eldoretna waa ku train garaynaa labadaas meelood aniga hadda aniga ahaan wax ka mid ahay ciyaartooyda ku train garay eldoret oo hadda u jooga hadda sababa awgeed nairobi cabdicasiis maxamuud xasan oo ah madaxa kooxdan dhallinyarada ah ee ciyaaraha olombikada loo tababarayo si ay u matalaan qaranka soomaaliya ayaa sheegaya in inkastoo ay dhallinyaradu dadaal ugu jiraan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen tababarada ay qaadanayaan haddana ay jiraan caqabado dhallinyaradan ka haysta dhanka qalabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin kuwaasoo ay u fududahay in ciyaartooyda kale ee wadamada afrika ee ay tababarada la qaadanayaan ay heli karaan marka caqabaduhu waa iska badan yihiin oo marka gruub layahay ama shaksi personal yahay qofku training uu samaynayo caqabo badan baa jira caqabadaasoo ah tababarka lagu qaadanayo traininka facilitiga oo ka mid a iyo meelaha ku training garaynaysa qofka aad joogtid oo qofku training ku qaadanayo iyo tababarka qaabka u qaadanaysid habka oo tababarka ama oo macalinka inaad leedahay ama inaad gruubka tababaro oo tiam aad ku jirtaan oo tababarataan oo kaleeto ma jiro wax dhammaystiran oo lagu train garan karo qofka dhammaystiran waa qofka qarankiisa ka wada haysta sabort dhammaystiran oo to u dhammaystiran facilitigiisi wixiisa horey tartamaha hore ma uga qayb gasheen waanu ka qayb galnay tartamaha waxaanu ka qayb galnay ka dhacay afrikada oo east africa oo isugu yimaadan oo soomaaliya ku jirto ayaanu dhowr jeer kasoo qayb galnay oo aanu kasoo safarnay iyadana bilada dahabka maanu qaadin lakiin waxaanu galnay time wanaagsanna waanu samaynay kaalimo fiicanna waanu kasoo galnay
marka waxyaabaha ugu daran aad is leedihiin ciyaarteyda orodda ee soomaaliya ay u baahan yihin maxaa kamid
ciyaartooydu waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin facility waxaa ka mid ah koleeto qofku inuu helo chief fiican meeshii uu ku tirin garanayo waxaa ka mid ah oo kaleeto cunto fuula qofku inuu helo dietkiisu uu dhammaystiran yahay diet fiican haysto waxaa ka mid ah facilityga kabaha uu ku tirin dharka uu ku tirin garanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka ayaa sannadihii lasoo dhaafay si weyn uga dhex muuqanayay adeegyada lagu horumarinayo qaranka soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatana dhegaystayaal aynu jalleecna dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta cabdirasaaq anshax iyo weliba nimca degan
anigoo hablaha
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ururka dhallinyarada degmada galdogob ee gobolka mudug ayaa sheegay inay magaalada ka sameeyeen wacyigelin ku saabsan ka hortaga cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka covid arrimahaasi iyo waxqabadka dhallinyarada ayaa wariyaheena gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq waxa uu ka wareystay amiir xasan yuusuf oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada degmada galdogob kaasi waxa uu ahaa amiir xasan yuusuf oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada degmada goldogob oo u waramayay wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq si qaraxasiisaadka ururka dhallinyarada degmada goldogob lagu wareejiyey hay-adda care international ee noo qalabeysa xafiiska runtii baahi weyn oo runtii aan lasoo koobi karnay dhallinyaradu qabtay in xafiis qalabeysan ay hesho runtii waxaan dhihi karaa boqol kiiba boqol waan u baahnayn xafiis qalabeysan oo agabka agab xafiisyeed uu yaallo sida brinterka iyo kombyuutarada iyo skaanka iyo dhammaan agabka xafiisyada marka runtii waxaan dhihi karaa maanta baahi badan oo dhalinyaradu qabtay dhanka xafiiska ayaa runtii waxaan dhihi karaa na soo gaartay ama laga haqabtiray
dhalinyarada inta badan howlaha ay qabanayaan waxay ku qabtaan isku tashi hadda adinku qeyb kamid ah hay-ada idinka taageertay qeybaha dhiman ee aad tagaysaan inaad isku tashi ku dhamaystirtaan sooma habboona ha walal ha boqol kiiba sideetan amba sagaashan dhalinyaradu ayadaa isku tashata waxyaalo badan oo runtii ay kamid yihiin activitya ee dhalinyarada qabatay wacyigelimo tababaro seminaaro gudahooda ay qabteen iyo runtii activityo ballaaran ay degmada gudaheeda ka qabteen hadday dadberis ahaan lahayd hadday noqon lahayd hagaajin wadooyin intaba ayagaa isku tashtay contribution ay sameeyaan ayay dhalinyaradu waxay qabanayeen ku qabtaan waanan dhihi karnaa haddii xafiiska dhalinyarada qayb kamida baahidan u baahnay na soo gaadhay wixii naga maqan waxaan samaysan karnaa inaan anaga ku darsano waddooyinkii ugu dambeeyay degmada galdogob iyo deegaanada la xiriira ka qabateen haddii ay noqon lahayd dhinaca horumarka iyo bilicda arrimaha bulshada oo dhan magaalada
runtii bilihii lasoo dhaafay duulinaha waxaa runtii saameeyey xanuun la yiraahdo covid nineteen ama coronavirus xanuunkaas oo runtii adduunyadii dhan runtii soo gaaray oo meel kasta oo shaqo ahayd xayiray jaamacadihii iskoolaadkii iyo dhammaan nafsi bini-aadamkaba saameeyey runtii waxaan dhihi karaa isaguna wacyigelin boqol kiiba boqola ayay urur dhalinyarada oo hogaaminayay ay ka qaateen ayagoo degmada gudaheedana tegey ku wareegay iyo daafaheba iyo dhammaan tuulooyinka ayagoo uga wacyigelinaya bulshada inay gaarsiiyaan wacyigelin ku filan si ay uga togtoonaadaan xanuunkan runtii dhibka badan waxaa magaalada runtii gaarsiinay farxad oo aan gaarsiinay dhammaan meheradaha shaqeeya si ay dadku ay farxalka qiimihii leeyahay oo ogaadaan saabuun ayaa dhigaynay shaambo iyo iyo meeshii qalabkii farxalka kadibna dadku farxalkaasi ay isku farxalanayeen farxalkaasi qof kasta farxal uu yaqaanaa laakiinse waxaan ugu keenayna waxay ahayd in tababar ahaan ay u qaataan qofkan xanuunkan jira oo contactiga ku imaanaya oo gacantu gacan haan to haan ku imaanayey saas lacaligeeda dadku inay ka digtoonaadaan gacmaha fanaanta laisku salaamayo inay iska ilaaliyaan inay runtii qofka aadka ugu soo dhawaanaysad aad u jeejitay distance tilaabo runtii aad ka durugtid laba tilaabo saddex tilaabo in gacmahaaga nadiif ay kuu noqdaan markii toban daqiiqo ama shan toban daqiiqo aad joogtid oomo ama jeermistire aad yani gacmaha ku dhaqatid waxaa kaloo runtii magaalada aan ka qabanay bilihii lasoo dhaafay waddo weyn oo runtii isku xidha u dhaxaysa centerka magaalada iyo isbitaalka degmada guldogob oo lala mari waayo dhagaxaan oo runtii dhagax waaweyn baabuurtu aysan marin karin xataa shacabka uusan mari karin oo runtii naloo sheegay dad waaweyn oo waayeela inay ubasti kasoo gaaray oo xataa qaar ku jabeen dhalinyarada iyadoo isku tashatayna qayb weyn oo libaxday ka geysteen waddadaas runtii hadda urtu si saamiyay ku marayaan waxaa moodaa waddo horay runtii loo mari jiray oo kalan ka dhigna ma garan waxyaabahaas oo dhan yaa idinka gacan siiye waxaasoo aan qabanayno runtii ururka dhalinyarada degmada goldogob waa urur weyn oo runtii ballaaran waana ururka keliya ee degmada goldogob urur ahaan mafiyaada ka jira oo runtii ururkan waa urur runtii ka hirgashan dhammaan wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha iyo dhammaan ururka waxaan dhihi karaa wuxuu ku runtii hadda hoos tagaa galada la yidhaahdo duud midooda gobolka mudug waana urur caalamiya saasay tahay runtii wariye ururka intiisa badan uu isku tashtaa asaga contribution uu qabto iyo iyo deegaankiisa ganacsatada qayb kamida kasoo gaara ayuu wax ku qabtaa inta badan ugu dambeyntii maxaa hadda idiin qorshaysan oo deegaanka aad eh, rabtaan inaad ka qabataan gaar ahaan marka ay noqoto eh, howlaha dhalinyarada iyo horumarinta deegaanka Eh, walaal eh, waxyaalo badan baa noo qorshaysan Eh, runtii hadda waxaan soo ilaaway eh, qeyb eh, runtii eh, midooxda oo ka tirsan eh, ururka dhalinyarada degmada galdogob Eh, barnaamij la yidhaahdo eh, walaaleynta ama eh, runtii dhexgalka isdhexgalka dhalinyarada iyo walaaleynta de- deegaamada in dadka deegaanka degan ay runtii isdhexgalaan Eh, ururka dhalinyarada wuxuu ka qayb qaatay safarro in loo baxo oo la tago deegaamada ku xiran iyo gobolada si eh, isdhexgalka dhalinyarada looga shaqeeyo Een, hadda maalmihii lasoo dhaafay hataa safar aan la nimid baa jiray gobolka mudug annagoo u tagnay masaafadaas aan u tagnay inaan isdhexgal dhalinyaro ka shaqeyno maadaama dhalinyarada deegaamada dhammaan puntland iyo soomaaliya dhanba deganba iyo dhammaan galmudug ay yihiin dad walaalo ah saas lacaligeeda waxaan ka dhaadhicinayna dhalinyarada inay isku soo dhawaadaan oo ay wax wada qabsadaan oo ay isku yimaadaan markana dhegaystayaal kusoo dhowaada ciyaarihii waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubinta ciyaaraha maanta waxaanu ku qaadanaynaa waro goosgoos ah oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda chelsea ayaa la filayaa in ay lacag aada u fara badan ay xil ciyaareedkan qarashgarayso inta uu furiyeen suuqa iyadoo doonaysa in ay heshiis la gaarto jirka wadanka jarmalka u dhashay khadka dhexe ee kia havers iyadoo sidoo kalena ay doonayso ciyaaraanka difaaca naadiga b s g tiago silva oo jir ah sida uu qoray wargeyska the times tiago silva ayaa shaaca ka qaaday inuu go'aansan doono mustaqbalkiisa ka saac ee soo socda milkiilihii hore ee kooxda kubadda cagta inter milan massimo morati ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisii hore ay isku dayeyso inay lasoo saxiixato ciyaaryaanka kabtanka naadiga barcelona iyo xulka dalka argentina lionel messi oo soddon iyo saddex jir ah wargeyska as ee dalka spain ayaa warbixintaasi qoray wargeyska the sun ee dalka ingiriiskana waxa uu qoray in tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael arteta uu doonayo halyagii hore ee kooxda kubadda cagta arsenal iyo xulka dalka holland denis bergam oo hadda kuwii konton jira inuu naadiga kusoo laabto waxa uu arteta doonayaa in bergam uu ka dhigto caawiyiisa dhinaca tababarka lidis waxay doonaysaa inay la soo saxeeto weeryaanka waddanka argentina u dhashay nicholas gonzales oo labayabaatan jir ah everton ayaa waxa ay heshiis la gaartay naadiga napoli si ay u bixiso lacag gaaraysa kow iyo soddon milyan iyo bar oo bown oo ay la soo saxeetana ciyaaryaanka waddanka brazil khadka dhexe uga ciyaara allan daily express ayaa warbixintaasi qoray barcelona ayaa la shaaciyey in ay joojin doonto ay nasakhi doonto qandaraaska ciyaaryaanka waddanka uruguay u dhashay ee luis suarez oo soddon iyo saddex jir ah sida uu baahiyey wargeyska daily mail naadiga manchester ayaa diyaar u ah in ay u dirto naadiga harrisfield town gulwadaha xulka dalka burtuqiiska iyo naadigaasi joel brera oo jir ah halkaas oo qaab ama ahaan uu kula sii joogi doono wargeyska the sun ayaa qoray naadiga valenciana waxa ay aada u dooneysaa inay la saseexato ciryaanka naadiga real madrid ee jirka wadanka spain u dhashay borja mayoral sida uu qoray wargeyska mundo deportivo xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas inoo jirto
dowr wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaannu idin leenahay haatanna aynu mar kale dib u jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno codadka hani u k iyo weliba jamiil weheliye labadeenna jacaylku laqdi baanu lahayne lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii lilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii Haa, labadeenna jacaylku laqdi baanu lahayne ilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii ilaahi baanu ahaan nicimaayo weligii
lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga loolataa sida laanta mareerhka qalbiga loolataa lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareerhka qalbiga loolataa sida laanta mareerhka qalbiga loolataa
lafta dhabarkoo lafta dhabarka
bal qiyaas labadeena lumi maayo xubbigeenne
basaaso dhexdeeda burco maynu degnaa libinaan ku tanadno
hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye
lafta dhabarkaay lafta dhabarkow
bal qiyaas labadeenna lumi maayo xubbigeen laasimo wadnahayga kulli faaqan laabtanida
labigii booramiyo boosaaso dhexdeeda burco maynu degnaa libinaan ku tanaadno
hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye sida laydhka la daaro laacii baxayo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo Ah, sida laydhka la daaro laacii baxayo luufluuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
laanyahay magoosha ubaxaa lalminaysa sida laanta mareerhka qalbiga lulata sida laanta mareerhka qalbiga lulata laanyahay magoosha ubaxaa lalminaysa sida laanta mareerhka qalbiga lulata sida laanta mareerhka qalbiga lulata
lafta dhabarkow lafta dhabarka
bal qiyaas labadeena lumi maayo xubbigeenne laasimow wadnahayga kulli faaqan laabtayda
lubigii booramiyo boosaaso dhexdeeda burco maynu degnaa libinaan ku tanadno
hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye hallanaado lanaado hallanaado jacaylkuye
lafta dhabarkaay lafta dhabarkow
bal qiyaas labadeenna lumi maayo xubbigeen laasimo wadnahayga kulli faaqan laabtanida